أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya ayaa kasii daraysaa iyadoona dagaalada ay kusii fidayaan deegaano hor leh oo ka tirsan dalkaasi ku dhowaad boqol ruux ayaa la la'yahay kadib daadad xooggan oo ku dhuftay dalka neebal munaasabad lagu maamuusayay arday qaranjabise ayaa ka dhacday degmada jamaameh ee walaayada jubbada hoose boqolaal ruux oo fuqaro iyo masaakiin ah ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmooyinka xindhere iyo galhareerihe ee walaayada galgaduud جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal waa subax jimco oo ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo fidsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shalay waxay ka dhaceen duleedka degmada daynile ee magaalada muqdisho dagaaladaasi oo in ka badan afar jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa waxaa lagu dilay toddoba murtad oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal halka lagu dhaawacay lix iyo toban kale sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi waxay kusoo qaniimeysteen hub iyo agab ciidan oo laga furtay maleeshiyaadka ridada sidoo kale banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay deegaanka garas baalley ee duleedka muqdisho qarax kula beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa qaabilsan dhulboobka murtad gurgurta ka wada magaalada muqdisho dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ah ee degmada janaale xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya ayaa kasii daraysaa iyadoona dagaalada ay kusii fidayaan deegaano hor leh oo ka tirsan dalkaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xilli geeska afrika uu wajahayo marxalad ay sii xoogaysanayaan colaadaha khilaafaadka siyaasadeed iyo loolanka juqraafiyeed indhaha gobolka iyo kuwa caalamkuba waxay mar kale ku jeedaan etoobiya oo ah dalka ugu dadka badan geeska afrika islamarkaana ku yaalla meel istaraatiiji ah calaamadaha ka soo baxaya gudaha dalka ayaa muujinaya in nabaddii laga rajeynayey heshiiskii bretoria ay weli la tacaalayso caqabada culus sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeeska adis standard dagaalkii tigre ee laba kun iyo labaatan ilaa laba kun labaiyo labaatan wuxuu itoobiya gaarsiiyey burbur barakaac iyo khasaare aad u weyn inkastoo heshiiskii joojinta colaadda ee la gaaray nofembar laba kun labaiyo labaatan uu soo afjaray wejigii ugu burburka badnaa ee dagaalka haddana heshiiskaas ma uusan xalin dhammaan khilaafaadkii siyaasadeed ee dagaalka salka u ahaa sida warbixintu tilmaamayso maanta xiisadda tigre ayaa mar kale soo cusboonaatay iyadoo ay jiraan iska hormaaddo siyaasadeed iyo warar ku saabsan abaabul militari oo ka dhacaya gudaha iyo hareeraha gobolka arrintan ayaa dib u soo nooleysay cabsi laga qabo in etoobiya ay mar kale wajahdo dagaal ballaaran xilli dalka uu weli la tacaalayo colaado iyo qalalaasi ka jira qaybo kale oo waddanka ka mid ah mid ka mid ah arrimaha ugu adag ee weli aan xalka loo helin waa mustaqbalka tigree human rights watch ayaa abriil kii sheegtay in dadka tigreega ah ee ku nool ama ka soo jeeda deegaankaas ay weli wajahayaan xarig aan sharciyaysnayn xayiraado dhaqdhaqaaq iyo shaqo iyadoo in ka badan toddoba boqol iyo afartan kun oo qof oo ka barakacay gobolka tigree ay weli awoodi waayeen inay si ammaan ah ugu laabtaan guryahooda tani ayaa ka gudubtay heer ka dhibaato bini'aadanimo oo keliya waxay noqotay khilaaf siyaasadeed iyo dastuur oo haddii aan xal loo helin sii abuuri karta sabab cusub oo dagaal dhul lagu muransan yahay dad barakacay iyo nidaam siyaasadeed oo dhinacyadu ay isku khilaafsan yihiin waxay noqon karaan dhimbil dib u horisa colaad aan weli si buuxda u demin ayuu leeyahay wargeysku xiisadda waxaa sii adkeeyey burburka kalsoonidii u dhexaysay dowladda federaalka etoobiya iyo hoggaanka siyaasadeed ee tigree bishii mey t b l f waxay ku dhawaaqday dib u soo celinta hay-adihii dowladda gobolka ee ka horreeyey dagaalka waxaa dib loogu soo celiyey golihii sharci dejinta oo loo magacaabay madaxweynaha gobolka tallaabadan ayaa sii adkeysay khilaafka ku saabsan cidda xaqa u leh inay maamusho tigree iyo qaabka siyaasadeed ee ka dhalanaya heshiiskii bretoria khilaafka noocan ayaa halis gaara leh marka siyaasaddu isu beddesho tartan ciidan marka uu dhinac walba uu arko tanaasul guuldaro halka heshiiska siyaasadeedna loo arko khatar waxaa meesha ka baxaya kalsoonidii loo baahnaa si nabad lagu dhiso taariikhda etoobiya waxay marar badan muujisay in khilaafaadka siyaasadeed ee loo adeegsado awood militari ee ugu dambeyn keenaan dhaawac ka ballaaran intii markii hore la filayey sidaas darteed su-aashu ma aha oo keliya in dagaal kale uu ka dhici karo tigree balse waxay tahay in etoobiya ay awood u leedahay inay xakamayso iskudhacyada siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee ka jira qeybo badan oo dalka ah dagaaladii tigree amhara iyo oromiya waxay muujinayaan in dhibaatadu aysan ku koobneen hal gobol oo keliya taasina waxay kordhinaysaa walaaca laga qabo mustaqbalka xasiloonida dalka ayaa lagu yidhi warbixintan uu daabacay adis standard dhanka kale etoobiya waxay ku taallaa bartamaha geeska afrika oo ah gobol durbo wajahaya qalalaase culus suudaan waxaa ka socda dagaal sokeeya oo saameyntiisu ay ku gudubtay xuduudaha halka xidhiirka etoobiya iyo eritreya uu weli xasaasi yahay intaasi waxaa dheer dadaalada etoobiya ee ku aadan helitaanka marinka badacas ayaa gobolka ku kordhiyey loolan juqraafiyadeed oo cusub sidaas darteed haddii dagaal cusub uu ka qarxo waqooyiga etoobiya waxaa jirta cabsi ah inuusan ku ekaan doonin tigree waxa uu si toos ah ama si dadban u taaban karaa suudaan eritereya badacas iyo danaha quwadaha dibadda tani waxay etoobiya ka dhigi kartaa meel ay ku kulmaan dhowr xulufo oo gobolka ka socda taas oo halisteeda ka weyn tahay dagaal gudaha ah oo keliya warbixino lasoo bandhigay laba kun lix iyo labaatankii ayaa sidoo kale soo jeediyey eedeemo ku saabsan in etoobiya ay martigelisay xarumo lala xiriirinayo maleeshiyaadka r s f iyadoo sidoo kale la sheegay in arrinkaas ay xiriir la yeelan karto taageero ka timid dowladda imaaraadka carabta abudubay waxay iska fogeysay in r s f ay taageero militari uga soo dirto etoobiya wargeyska oo falanqayntiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay haddaba waxaa muuqata in amniga etoobiya iyo amniga geeska afrika ay si isa soo taraysa isugu xirmayaan etoobiya oo gudaha ka wajahaysa khilaafaadyo badan suudaan oo dagaal ku jirta eritereya iyo etoobiya oo xiriirkoodu xasaasi yahay iyo badda cas oo noqotay goob tartan caalami ah waxay abuureen xaalad gobolka ka dhigi karta mid aad u nugul waxaa sidoo kale muhiim ah in beesha caalamku aysan ku koobnaan hadalla ku saabsan xasiloonnida etoobiya midowda yurub ayaa dhowaan ka digay in xaaladda tigree ay halis gelin karto heshiiskii bretoria wuxuuna ku baaqay dejinta xiisadda iyo wadahadal siyaasadeed hase yeeshee digniin iyo bayaan keliya kuma filna haddii aan la helin dadaal joogto ah oo looga hortegayo in xiisaddu isu beddesho dagaal cusub haddaba xilli geeska afrika uu sii gelayo marxalad ay colaadaha ismarwaaga siyaasadeed iyo loolanka awoodaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ay isa soo tarayaan etoobiya waxay taagan tahay meel aad u xasaasi ah dal gudaha ka wajahaya khilaafaadyo hubaysan halka hareerihiisuna ay ka socdaan dagaallo iyo loolano istaraatiiji ah wuxuu si fudud u noqon karaa xudunta qalalaaso ka ballaaran xuduudihiisa su-aasha maanta waxay tahay etoobiya ma awoodi doontaa inay ka gudubto khilaafaadkeeda siyaasadeed iyadoo adeegsanaysa wadahadal iyo heshiis mise geeska afrika ayaa mar kale indhihiisa ku arki doonaa dagaal etoobiya ka qarxa oo saameyntiisu ka gudubto xuduudaha dalka aad baad umahadsantaa abu ayman ku dhowaad boqol ruux ayaa la la-yahay kadib daadad xooggan oo ku dhuftay dalka nebaal camaar cabdulqaadir ayaa warbixintaasi inoo eegaya saacadihii lasoo dhaafay daadad xooggan ayaa waxa ay ku dhufteen dalka nebaal iyo qayba ka mid ah shiinaha kuwaas oo sababay khasaare baaxad leh oo nafya maalba ah iyadoo tafaasiil dheeraada laga helayo tirada dadka ku dhintay iyo kuwa lagu la-yahay daadadkaas xukuumadda biijin ayaa waxa ay maantay oo khamiisa shaacisay in ku dhowaad kun iyo shan boqol oo ruux lagu la'yahay daadadka ku dhuftay dalka nebaal iyo qayba ka mid ah shiinaha kuwaasoo ugu yaraan siddeed boqol oo ka mid ah ay yihiin dad ajaanib ah kuna jiraan ameerikaan iyo kuwo ka soo jeeda dalka ingiriiska mas-uuliyiinta shiinaha ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in uu burburay gidaar dhooba iyo dhagaxaan ka samaysnaa oo ku teedsanaa webi ku yaalla xadka labada dal taas oo sababtay in daadadku ay ku fatahaan deegaana dhowr ah booliska shiinaha ayaa waxa ay sheegeen in tirada dadka ku dhintay daadadka ay kor u dhaaftay boqol lixdan iyo shan ruux halka ay socdaan baadigoobka kuwo kale ee weli lagu laayahay musiibadan ku dhufatay dalalka nebaal iyo shiinaha afhayeen u hadlay booliska shiinaha ayaa waxa uu tilmaamay in tirada dhimashada ay daqiiqad walba kordhi karto maadaama ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo dadka maqan ayna suuragal tahay in la helo meydad hor leh ku dhowaad siddeed boqol labaatan iyo lix ruux oo ay ku jiraan shan boqol oo ruux oo ajaanib ah ayaa waxaa lagu laayahay dalka nebaal halka telefishinka shiinaha uu saacadihii lasoo dhaafay shaaciyey in tirada dadka lagu laayahay daadadka ku dhuftay dalkaas ay sii kordhayso marba marka ka dambaysa muuqaallo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya daadad xooggan oo burburinaya guryo gaadiid iyo waddooyin muhiim ah oo ku yaalla mandiqadda ay musiibadu ka dhacday waxaana sidoo kale la arkayaa tobanaan ruux oo mar qura la weynayo sababa ku aadan daadadka oo ka saramaray dadkaas warbixinno ka soo baxay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda nebaal ayaa sidoo kale sheegaya in dhulgariir uu ka dhacay mandiqad ku taalla dalkaas taas oo sababtay burburka qayba ka mid ah webi ku yaalla nebaal mar walba waxaa suuragal ah in ay kororto tirada dadka ku dhintay iyo kuwa lagu laayahay daadadka xooggan ee ku dhuftay dalalka nebaal iyo shiinaha waxaana xaalad cakiran ay ka taagan tahay goobaha laga soo tabiyey musiibadan ee ku yaala dalalkaas mahadsanid camaar munaasabad lagu maamuusayay arday qalinjabise ayaa ka dhacday degmada jamaameh ee wilaayada jubbada hoose cabdiwahaab bukhaari ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey xafladan oo ahayd mid ay ku qalinjabinayeen labaatan arday oo toddobiyo toban ka mid ah ay wax ku barteen mu'asasada alxikma saddexda ardayna ay ka baxeen dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari ayaa si habsami leh uga dhacday degmada jamaame ee wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose waxgaradka gobolka iyo kuwa degmada waalidiinta dhalay carruurta qalinjabinaysay iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn ardaydan qalinjabintooda loo fadhiiyey ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku soo jiiteen ka soo qaybgalayaashii xafladooda وتحية جاءت من تلميذات مؤسسة الحكمة إلى جميع المشاركين في هذه الحفلة حفلة تخرج بمواد كثيرة منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والصحة درسنا هذه المواد دراسة كاملة Soil scientists with the honesty and the excellence. This achievement is not only a certificate of competition and the excellence, as you step forward, keep learning, keep improving, and the never underestimate your fortune. May Allah be spark in your skills, your time, and your future careers. Congratulations once again to all our graduates, guests, may your journey ahead.
درب النجاح يزفنا يجدو وغريد المنى بسعادات قد رفرفت بالروح تشرق بالثنى Can I make conversation about health?
Yes, I can.
What is the communicable disease?
Communicable disease is those spread as a doctor and a doctor why by man to man and animal to animal or animal to man.
intaasi kadib qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sida salaadiinta beelaha harti dir iyo afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada gobolka ayaa iyaguna munaasabadda ka hadlay waxaa kaloo mahadlinaa maktabu tarbiya tacliim oo heerkan soo gaarsiiyey gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame ee tacliinteeda madarasooyinka ka furan si labada gobol loo kala saaray gobolka jubbada hoose iyo jubbada dhex ay u kala naqdeen hore mugda uu jirnay mugdigaasna ilaahay waa naga bixiyey waxaa sabab u ahaa maktabu tarbiya tacliim si guuda maktabka dhexna waa u mahad celinaynaa gaar ahaan maamulka gobolka jubbada hoose maktabu tarbiya tacliim ninka amiirku ah iyo makaatiibtiisa dhammaan waa u mahad celinaynaa maxaa yeelay gabdhaha hadda waxay na tusiyeen tacliintii ay soo barteen maxaan ku yidhahdaa caafimaadka ayadoo ku baxayso luqada ingiriisiya iyo mid soomaaliga iyadoo ku baxayso labadaba si cayaan ayay noo tusiyeen wakadalika gabdhaha luqadda carabiga ayagana aad iyo aad bay macnaa maxaan ku yidhahdaa u fahmeen luqadda carabiga waa luqadeennii maadaama aan nahay dad islaam ah in la bartana waa muhim jiddana muslimiinta dhammaanna waxaan u dardaarmayaa meeshaan biyo weli ayaa socda cidna way ka faa'iidaysanaysaa cidna iyadoo joogtaysan faa'iidaysanin marka yaa khasaare qabo waxaa khasaare qabta cidda maanta cilmigan iyo waxbarashadan socoto haddana jooga aana ka faa'iidaysanin ka waran intaana laga yaabo in islaamka uu dhex joogo haddana wax qofka wuxuu noqonayaa qof biyo geed biyo ku dhex qalalo kale in cilmiga maalin kasta la qaato maalin waxaa qurdubaa lasoo xiraa maalin waxaa lasoo xiraa muasasata alxikma maanta aan xiraynaa maalin waxaa lasoo xiraa imaam bukhaari ashahaada laga bixiya maalin walba dafcaa soo baxda falilahi alxamdu walmanna maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dardar geliyey heerka waxbarashada ee degmada jamaame waxaana dhowaan dowlad diiniah loo soo xiray macallimiinta goobaha waxbarashada ee degmadaasi si sare loogu qaado heerka waxbarasho ee ubadka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose aad baad umahadsantahay bukhaari ugu dambeyntii boqolaal ruux oo fuqaro iyo masaakiin isugu jira ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmooyinka xiindheere iyo galhareeri ee wilaayada galgaduud marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo hayaa mashruucan oo qayb ka ah howlaha saka qaybinta ah ee uu maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ka wada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa la gaarsiiyey degmooyinka galhareeri iyo xiindheere tobaniyo qof oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa degmooyinkaasi oo deegaanada hoostaga kaga faa'iidaystay mashruucan sika qaybinta ah waxaana dadkaasi la siiyo xoolo ari u badnaa idaacadda islaamiga ah ee andalus oo gaartay goobaha ay sika qaybinta ka socotay ayaa waraysiyo la yeelatay dadka ka faa'iidaystay mashruucan magacaygu shukri khaliif waxaan joogaa degmada galadhiig shan neef walaayada islaam ilaahay kor ka dhigo oo cadowga alla ka qabto magacey cashkuur maxamed cabdullah galaareeri waxaa naloo qeybiyaar iyo raashin ana waxaa la siiyey shan neef waari walaayad kheyr ala siiyey gaaladana ala jibiyey cabdiqaadir buutaan rooble galhareeri maanta waxaa ka dhacay adhigii sakawaadka lagu bixinayey ilaahay baa mahadda iskale waxaa la siiyey toban neef waadhiya ilaahay ay barakeeyo walaayada waxaa leeyahay kor allah ka dhigo gaalada alla jabiyo siciid aadan caliyal maanta walaayada waxayna siiday irisha shan neef walaayada kor allaa u dhigan leh gaaladana cagta ka hoos allaa gelsha magacayga nimco waaye xiindheere shan neef oo araya waa sikawaadka la qaybinaya xoolahooda allah u barakeeya dadka laga soo qaaday islaamka soo qaadana allah kor ka dhigo alxamdulilah anigu waa ku faraxsanaa inaan helay shan neef oo araya shaahidiinta ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha guuleeyo waa igu tarayaan wax fiicanay igu tarayaan maasha allah meel fiican iga soo baxeen alxamdulilah iyagana ku faraxsiyiin maasha allah anoo ku faraxsana shareecada inaan ku hoos helno ilaahay aa ku mahadsan maya lama qaadeen meelahaas xoolahabal iska dhacaa xoolahoodii yaa lala baxsalaayay iyo guryahoodii marka kuwaan ilaahay yaa raxmaana iskale ole nagu arsaaqay annaga maasha allah waxaa la yiraa faadima shida afrax waxay joogta degmada xiindheer gobolka galgaduud waxaa la siiya shan ariya masaakiinta la siiya muslimka soo aruurshana ilaahay sadaqaha uga dhigo ajri xasana allah ka siiyo anigana ilaahay xibno shafalaha iiga dhigo dhowaan ay ahayd markii xoolaha sakada sidan oo kale loogu qeybiyey dadka masaakiinta ah ee ku nool degmooyinka ceelgaras iyo ceelbuura xilli maktabka sakawaadka uu mashruucaasi ka fulinayo dhammaan wilaayada galgaduuda aad baad u mahadsantahay murwaan guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii subaxnimo ee saaka aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantadeena dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu